galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddan qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington
waa arbaca bisha agosto waa sagaal iyo labaatan sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeenna v o e somaali com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maraykanka oo sheegay in duqayn hor leh uu ka geysto soomaaliya laguna dilay saddex ka tirsan al-shabaab
qodobada kale aad ku maqli doontaanna dhegaystayaal waxaa ka mid ah barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha
sidoo kale mahay inaanan kaaga jawaabo karin ilaa hadda maxaa yeelay ilaa hadda cid ii sheegtay aniga shaksiyan ma jirto in shaqada laga joojiyey iyo waxa la iga joojiyey iyo maxaan ku idhaahdaa inta ay ahayd shaqa joojinka la igu sameeyey xilligaas cid ii sheegtay ma jirin waxaan ka maqlay social mediahan ka arkay social mediahan ku dhammaatay
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa taliyo ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabadsugidda ee soomaaliya cabdalla cabdalla maxamed oo waraysi aan la yeeran goordhow aad maqli doontaan
maxaa haddaba keenay maxaase loogu baahday ilaan soomaalida soomaali baa la yidhaahdaay in magaceedii tilmaan loogu beddelo oo intii la odhan lahaa dadka soomaalida ah la yidhaahdo dadka af soomaaliga ku hadla
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
dowladda maraykanka ayaa sheegtay in duqayn cusub oo ay ka geysatay soomaaliya lagu dilay saddex ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab howlgal milatariga maraykanka ee afrika ay fuliyeen ayay sheegeen in duqayntaasi ay ka dhacday meel ilaa iyo afartan kilomitir dhinaca koonfur galbeed ka xigta magaalada muqdisho duqayntan waxay dhacday maalintii isniinta waxaana africom ay sheegtay inaanay dad rayid ah waxba kasoo gaarin duqayntaasi duqayntaasi waxay noqonaysaa tii kow labaatanaad ee milatariga maraykanku ka geystaan soomaaliya sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii aanu ku jirno waxaana dhammaan duqaymahaasi ay ahaayeen kuwo lala beegsada ururka al-shabaab duqaymahan ayaa maraykanku ay ku dileen tobanaan ka tirsan maleeshiyada al-shabaab waxaa sidoo kale lagu burburiyey dhowr ka tirsan baabuurta ee al-shabaab qaraxyada markaasi ku xiraan oo ay qaraxyo ku rakiban yihiin sida ay sheegeen saraakiisha maraykanka duqaymaha sanadkii hore dhacay ayaa ka badan soddon waxaana ku dhintay maleeshiya badan oo ka tirsan al-shabaab maraykanka waxay duqaymaha hore ku beegsanayeen xubnaha muhimka ee hogaanka al-shabaab ha yeeshee duqaymaha sanadkan dhacayay waxay ahaayeen kuwo lala beegsaday maleeshiyaadka askarta gaar ahaana kuwa markaasi ugu howlgala al-shabaab mas-uuliyiinta kenya ayaa iyana sheegay in shan askari ay ku dhinteen toban kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay gobolka laamu ee xeebta maanta qaraxaasi ayaa qabsaday baabuur ay saaraayeen askarta milatariga oo mas-uuliyiintu ay sheegeen inay u socdeen tuulo si markaasi ay u gaarsiiyaan biyo baabuurkaasi ayaa waxaa la sheegay in uu kor maray miinadaasi oo la aaminsan yahay in dhulka ay ku aasnayd al-shabaab ayaa gobolka laamu iyo waqooyiga bari ee kenya ka geysanayay qaraxyo ay la beegsadaan ciidamada dalkaasi kenya wadaxaajoodayaal ka kala socday dalalka kanada iyo maraykanka ayaa wadahadallo qoto dheer ku leh magaalada tan washington iyagoo xal u raadinaya wixii lagu bedeli lahaa heshiiskii wadamada waqooyiga ameerika ee ganacsiga xorta ah ee naafta wadahadalladan waxay yimaadeen markii maraykanka iyo mexico ay isku raaceen heshiis ganacsi toddobaadkan iyadoo kanadana loo furay albaabka si ay ugu soo biirto loona sii adkeeya heshiiskii saddexda dal ee soo jiray inta ka badan labaatanka sano wasiirka arrimaha dibadda kanada christia freeland ayaa la kulantay wakiilka ganacsiga ee maraykanka robert light thisr shalay oo talaado ahayd iyadoo sheegtay in wadahadalladaasi ay ahaayeen kuwo wanaagsan oo wax dhisaya waxaana la filayaa in hoos loo sii galo heshiis dhab ah weli ma cadda haddii ay kanada iyo maraykanku xallin doonaan murankooda muddada soo jira ee dhinaca ganacsiga gaar ahaana ganacsiga xorta ah baabuurta iyo waxsoo saarka xoolaha xaflado lagu xusuusanayo senatorkii geeriyooda ee maraykanka john mccain ayaa maanta ka bilowday gobolka arizona ee dhaca galbeedka dalkan maraykanka oo koongareeska uu ku matalayay muddo ka badan soddon sannadood waxaa la xusuusan doonaa inta ay socoto xaflad gaar ah oo ka dhacaysa gudaha dhismaha aqalka baarlamaanka ee gobolka ee magaalada phenix xafladda kadib ayaa dadweynaha lagu casuumi doonaa inay ka tacsi gutaan senatorka geeriyooday iyadoo naxashka uu ku jiro meydkiisana uu yaallo gudaha dhismaha baarlamanka waxaa xigi doonaa xaflado kuwaasi la mida oo socon doona inta ka dhiman toddobaadkan oo ka kala dhacaya arizona iyo washington waxaa la qorsheeyey in la aaso maalinta axadda ah laguna aaso halkii uu wax ku bartay akademiyada ciidamada badda ee magaalada annapolis ee gobolka maryland senator mccain ayaa sabtii lasoo dhaafay u geeriyooday xanuunka kansarka ku dhaca maskaxda oo muddo uu la xanuunsanayay waxaana uu ku geeriyooday siddeetan iyo kow sano jir
halkaad warkaasi kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington idaacadda v o a waxaa la soo xiriiray jenaraal cabdalla cabdalla maxamed oo horey u ahaan jiray taliya ku-xigeenkii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka ee niisa xilkaasi oo dhowaan laga joojiyey markii dambena laga qaaday jenaraal cabdalla cabdalla maxamed ayaa v o a da u sheegay in ilaa iyo hadda aanay u sheegin mas-uuliyiinta dowladda iyo kuwa hay-adaha iyo kuwa hay-addaba sababta shaqada looga qaaday xaruun macruuf ayaa ugu horreyn weydiiyey sida uu xilligan u arko awoodda iyo shaqada hay-adda nabad sugidda ee nisa
hay-adda nabad sugidda sida aad la socoto intii dib u habeynta lagu sameeyey labada kun iyo labiyo tobankii waxa ugu badan aan ka shaqeynayna waxay ahayd ama hay-addu ka shaqaysaba arrimaha la dagaalanka argagixisada iyo soo celinta wada shaqayntii hay-addu ay lalahayd wadamada soomaaliya saaxiibka la ah laakiin maantay wax badan oo qaabkaas ah waxbaa iska bedelay oo ay ugu horeyso hay-addii oo laga leexiyey itijaahay u socotay ee ahayd la dagaalanka cadowga iyo al-shabaab oo lagu soo leexiyey inay dadkii dowladda ka tirsanaa iyo xubnaheedii inay dib loogu soo noqdo oo wax shaqadii laga cayriyo iyo wax la tuhmo iyo wax la xiro iyo wax iska tahriibay wadanka ka cararay markay dhibka arkeen iyo qeybta hadda ugu dambeysay oo ciidanka howlgallada ay shaqeynayay ee beledka joogay ee amniga magaalada sugahayay oo si habqana kulligood loogu wada wareejiyey booliska welina aysan dhamaystirmin oo xaaladooda ilaa hadda weli taagan tahay waaya qodob qodob haddaynu u kala qaadno hay-addu ma u qalabaysan tahay shaqadii ahayd inay qabato oo ah amni ururinta mukhaabaraadka iyo ka hortagga falalka argagixisada hay-adda awoodaheeda taan aniga ka warqabo muddadii lix lixdii sana lasoo dhaaftay taliya ku-xigeenanka ahaa arrinta xog aruurinta iyo mukhaabaraadka tabarta aada u yar tahay runtii markii runta laga hadla aada u yar tahay imkaaniyaadka aada u yaraayeen khibradaha iyo aqoonta loo leeyahay cadowgana way xadidnayd laakiin waxaa ilaahay mahaddiisa lixdii sana lasoo dhaafay tobankii sana lasoo dhaafayba dhehe waxaa hay-adda ay ku guuleysatay inay xogo badan aruuriso in galal la sameeyo fayo la abuuro waxaasoo aan hore u jirin waa la socotaa dagaalada sugaya wixii ka dambeeyay wadanku ma lahayn meel xog lagu aruuriyo marka waxaa ilaahay mahaddiisa in waktiga lasoo dhaafay aada laysaga xil saaray in xog la abuuro in xog la aruuriyo faylo la sameeyo maxaan ku iraahdaa howlgallo badan la sameeyo xiriiro badan iyo horumar badan laga sameeyey dhanka wada shaqeynta qeybaha kala duwan bulshada iyo bulshada caalamka intaba si loola dagaalamo cadowga argagixisada ee al-shabaab iyo alqaacida iyo daacish iyo waxyaalahaas oo hay-addu ahayd priority ilaa inta aan ogahay dhanka howlgallada ayaa hay-addu xooga ugu badan ay saartay waktiga lasoo dhaafay maxaa yeele cadowga lala dagaalamayo wuxuu ahaa cadow muuqda oo le jiritaan iyo goobo uu haysto iyo maxaan ku iraahdaa awood muuqata marka waxaa lagu khasbana qayb badan oo kamid a awoodda hay-adda ee dhanka xog aruurinta ahayd loo weeciyo dhanka howlgallada iyo in ciidan la sameeyo si fisikaal ula dagaalamo cadowga muuqda waxaad soo qaaday qodobka ku saabsan ciidamadii nabad sugidaha loo wareejiyey booliiska arrintaasi tallaabo fiican miyay ahayd maxaan ku idhaahdaa hadday ahayd maxay ku wanaagsanayd haddaysan ahayn maxay ku xumayd markii la wareejinayo ciidan qof iyo labo waa laga yaabaa inay fududahay wareejinteedu se wakti badan qaadan laakiin marka ciidan tiro leh oo agab leh oo hub leh oo wax walba leh oo logistic iyo iyo mushaar bale la wareejinayo waxay ila tahay wuxuu ubaahan yahay wakti in la siiyo marka ciidamada in la isku wareejiyana sharciga ciidamada qalabkiisa waxba kama qabo keliya un waxa ku jira waxa ay deg deg iyo iyo in ciidankiisa si habqana oo aan la nidaamin oo ilaa hadda mushaaraadkoodii garaamkoodii iyo weli uusan meelna saarnayn in la yiri waa la in wareejiyey laakiin sida kale in ciidanka laisku wareejiyo wax jira waayo sharciga u qabo toddobaadyadii u dambeeyey hay-adda waxa ka dhex jiray khilaaf iyo isbedelo taliya cusub baa lasoo magacaabay taliyihii cusubna wuxuu shaqada ka joojiyey taliya ku-xigeenadiisii ood adiga ka mid tahay taliya ku-xigeen cusub baa lasoo magacaabay dhacdooyin kalaa dhacay haddii aynu kala qaadno bal ku horeyno maxaa idinka shaqada laydinka joojiyey maxaa dhacay haaruun waxaan ka xumahay inaanan kaaga jawaabi karin ilaa hadda maxaa yeelay ilaa hadda cid ii sheegtay aniga shaksiyan ma jirto in shaqada laiga joojiyey iyo waxa la iiga joojiyey iyo maxaan ku iraahdaa inta ay ahayd shaqo joojinta la igu sameeyey xilligaas cid ii sheegtay ma jirin waxaan ka maqlay social mediahan ka arkay social mediahan ku dhamaatay waxay ahayd lix iyo tobankii bishii july lix iyo tobankii bishii agostna waxaa soo baxday waraaq kale oo xilka in laiga qaaday ah marka intaas udhexaysay halka bil ahaydna cid ila soo xiriirtay oo ii sheegtay sababta aan ku ahay shaqo joojin ma aysan jirin iyadoo la ogyahay sharciga inuu uu qabo qofka in loo sheego waxa oo dembi ah u galay haddii shaqa laga joojinaya loo sheego haddii shaqa laga qaadayana loo sheego u xaq uleeyahay sida marka loo magacaayaba loo magacaabayaba u xaq ugu leeyahay in loo sheego marka waa ka xumaa arrintaas ilaa hadda aniga xataa ma hayo jawaab cad oo aan ka aan uga shaafiyo dhegeystayaasha haba yaraatee agaasimaha hay-adda nabad sugidda ama madaxda ka sarreysa ama wasiirka amniga midna wax xiriir ah oo telefoon ah ama email ah ama qoraal ah ama af ah kama helin miya maya ilaa hadda waa gartay marka in xilka laydinka qaaday yaa idiin sheegay adiga aad ka mid tahay iyo cabdiqaadir maxamed nuur
ayadana xilka qaadista waxaa un ka maqlay mediahan ka maqlay weli waxaan aada uga xumahay oo maanta aan rabana halkaan ka sheego in magacayga xataa la qalday oo aniga cabdalla maxamed cabdalla layma yiraahdo maxaa la yirahdaa cabdalla cabdalla maxamed marka waxaan idaacadda ka dhegeystay in la yiri waxaa xilkii laga qaaday agaasimi ku-xigeenkii taraye guurta cabdalla maxamed cabdalla marka aadaan runta uga xumahay in qof dadkii qoray inay saas u ilduufaan runtii ma ahayn arrin munaasaba aniga qof la garan waayo ma ihi hay-addan lix sano lasoo dhaafaan taliye ku-xigeenka ahaa si sharaf leh iyo maxaan ku irahdaa ayaan usoo shaqeeyey oo inta itaqaana soomaali iyo iyo ajnabiba ay markhaati ka tahay hawlihii aan qabtay iyo sida hufanayn hay-addan usoo maamulay marka maanta in la garan waayo magacaygii lix sano taliya ku-xigeen aan ahaa kadib runtii waxaan u arkay arrintaas arrimaana ay qaban jafna igu ah laakiin de cid hadda aan uga dacwood ma jirto anigii yaaban la ii sheegininba in waan xaq u lahaa in ii sheego oo laisiiyo waraaqdii xilka tegista ama xilka qaadista ay ahayd in la isiiyo la yiraahdo waraaqdaadii xilka lagaga qaaday waatana ama muxuu ahaa meeshaad kala aadaysaa ama maye serviceka hay-adda intaa kulahayd intaanay ahayd waana kaa dhamaatay termination saxa la isiiyay ahayd marka runtii aadaan uga xumahay inay sidaas wax u dhacaan
kaasi waxa uu ahaa jenaraal cabdalla cabdalle maxamed oo horey uu ahaan jiray taliya ku-xigeenkii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka ee nisa ee xilka markaasi laga joojiyey kadibna laga qaaday haaruun macruuf ayuu u warramayay dhegaystayaal waxaa naga xasuusina in idaacadda fiidnimo aad ku dhagaysan doontaan qayb kale oo ka mida waraysigaasi sidoo kale waxaa naga xasuusina inaanu la xiriirnay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan hay-adda nisa iyo laamaha kale ee dowladda ayna noo suuragelin inaanu ka helno waraysi ku saabsan eedaha uu soo jeediyey taliya ku-xigeenkii hore ee hay-adda nisa ha yeeshee marka ugu horeysa ee mas-uuliyiintaasi aanu helno ayaanu idiin soo gudbin doonaa hase ahaatee waxaan dhinaca kale waraysi la yeelanay korneel cabdulaahi cali mucow oo hore uga soo shaqeeyay hay-adda nabad sugidda haatana ka tirsan macadka daraasaadka amniga soomaaliya oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho jamaal axmed cusmaan ayuuna uga warramay siduu u arko shaqada hay-adda nisa aniga waxa aan joogay meesha ilaa shan sannadood shantaas sano oo aan joogay waxa waaye aniga iyo saraakiil kale waxa aan awoodda aan saarnay xoog aan u saarnay habeen iyo maalinna aan fikirkayna aan u gudbinaynay qaabka ugu habboon ay hay-addan sirdoonka nabad sugidda u noqon lahayd mid waajibaadkeeda shaqo gudato oo maaragtay dalka nabadiisana sugto una shaqaysa qaab sirdoon u shaqayso hase ahaatee maamuladii meesha iskaga dambeeyey ama taliya ciidan ha ahaado ama agaasimaha lagu magacaabo ama taliya ku-xigeen ha lagu magacaabo intaba waxa ay ahaayeen kuwa danahooda gaarkaa ka shaqaysta ee aan qaranka aan u shaqayn fashilka meesha uu ku yimid hay-adda iyo go-aanada muxuu ahay ka soo baxay madaxda oo la leeyahay ciidanka hubaysan ha loo wareejiyo booliiska waayo waxa waaye qorshaha ay sirdoonka ay ku shaqeeyaan waa inay dharcad ahaadaan ma ahayn ciidan hubaysan oo maaragtay magaalooyinka isbaarad dhiganayo taas midda maaragtay wareejinta taliya ku-xigeenkii xilka laga qaaday cabdalla cabdalla waxyaabaa uu ku doodayay waxaa ka mid a inkastoo su-aashaas aan usoo laaban doono waxaad ka dhawaajisay in ay gruubyo ama kooxo ay la shaqaynayeen maxaad ula jeeda haddaad faahfaahin ka bixisa arrintaa kooxaha waxa waaye fiiri annaga matale markuu asaga jooga waxaana haystay koox la magac baxday muxuu ahay damul jadiid waxa waaye dhaqan xumada aan ku aragna waxa waaye wiilal yaryar ayay soo qorayaan annaga odayaashii meeshaan nahay muxuu ahaye oo oo diyaar waxaau nahay wiilka soomaaliyed xaqa u leeyahay inuu inuu sirdoonna noqdo dawladdana u shaqeeya xaqa u leeyahay laakiinse qofka in loo abaabiyo oo loo carbiyo oo loo tababaro si waajibaadkiisa shaqo uu u guto way ka leexiyeen maantay soo qorayaan markay soo qoraanna maalinta dambe waxaa leeya waa taliya hoggaan hoggaan dhan oo muhiim ayaa loo dhiibaya muxuu wax ku hogaamiya markaasuu wuxuu leeyahay xafiiskayga ah xafiiskaaga waa kana yaa kula shaqaynay yaa ila shaqaynay dadka kula shaqaynaya adiga soo raadsa marka waxa waaye burburka hay-addan ku dhacay waa mid oo soo jireyne oo maaragtay ay kasoo shaqeeyeen maamuladii ugu horreeyay ay kasha kasoo shaqeeyaan waay weli annaga annagoo senior officers oo dad waaweyne waxaan annagoo dalka iyo dadka u damqanayna waxaan habeen iyo maalin aan u taagana o aan ku fakernaa oo aan iska waraysanaa war meeshaani sidee looga dhigaa sirdoon dalka iyo dadka muxuu ahay badbaadiyo dawladaha dariskaana muxuu ahay heerka ay sirdoonkooda uu gaarsiisan yahay muxuu ahaa in la gaarsiiyo waayahay cornel macow waxyaabaha uu cabdalla cabdalla uu ku dacwoonayo oo ku eedeynayo hay-ad nabad sugidda waxaa ka mid ah in hadafkeedii laga leexiyey wuxuu leeyahay dadka lagu caburiyaa waa lagu dhibaateeyaa siyaasiyiinta ayaa sidaas oo kale lagu caburiyaa lagu dhibaateeya arrintaa ka waran firi horta waxa waaye hal midaan rabaa inaan aan kuu sheego midda caburinta inaan kuu sheego cabdalla waa waa nin muxtarame waan aqaano lana soo shaqeeyey asaga wuxuu ahay taliya ku-xigeenka weliba qeybta sirdoonka ayuu joogay qof kasta oo lasoo xiraayo riboorkiisa asaga u imaanaya asaga inuu maaragtay oo ogolaashada uu sameeyo waay laakiin caburin shantii sano aan joogay soomaaliya oo la caburinayo maan arkay waxa waaye dadka soomaalida waa da in yaroo istaqaano waay ninka oo oo la caburi weliba waa qabaa'il soomaalida haddii aan aan si qayaxan aanu sheego qofka la caburiyo reeruu leeyahay talow leeyahay muxuaha tolow leeyahay wuxuu leeyahay oday dhaqameed uu leeyahay xildhibaan uu leeyahay marka weli aniga maaan arkin muxuaha caburin waxyaabaha istraatiijiyada iyo ha waxyaabaha cornel macow laakiin dadka kusoo dhacayaan oo dadka qaarkii ay ku doodeen waxaa ka mid a caburinta markay timaado in siyaasiyiinta qaar loo diiday inay shirarku qabsadaan magaalada cabdiraxmaan cabdishakuur oo kale gurigiis la weeraray taas oo kale soo looma soo qaadan karayo in hadalka cabdalla cabdalla uu sheegay ay qeyb ka tahay oo caburinta uu sheegay ay wax ka jiraan firi aniga hadaaita hadalka waxaan kaaga bilaabay qofka dhalinyarada markii ciidan loo qoro horta waa in la abaabiyo waa in la carbiya carbiska abaabis carbisaa ku xida kabacdin kabacdina waa tababar nimanka aada sheegayso oo maaragtay oo oo guriga cabdiraxmaan cabdishakuur aaday way qaldanaayeen sababtoo ah maba lagala tashaninba dadka senior officerka ninka operationka aadaya waa in la baraa rule of engagement waajibaadka howlgallada waa in la baraa waa in geneve convention la baraa waa in la baraa muxuu ahay bilateralki heshiisyada xuquuqda aadanaha ay maaragtay ay ay ay maaragtay ay dawladda soomaaliya ay la gashay muxuu ahay caalamka ay la gashay laakiinse waxaa la yidhi ninkaa ha lasoo qabto way tageen xabaday bilaabeen wa tahay ninka nin horta taas way qaldaneed qaladkan wuxuu ka imaana ya tababaro tababaro maba la siininbo iyagaana ka mas-uul ahaayeen anaa ka markhaati inay mas-uul ka ahayn ayaga waa kuwe wa wa waa maxaaye Hayden- ragga meesha ka tagoo taliyaasha iyo taliya ku-xigeenada ka ahaa ciidankan dhismihiisa way ka maageen waxaanay ka shaqaynayeen danahooda gaarka oo iyaga ay leeyihiin dadkao dhanaa ka markhaatiya ciidankaa ka markhaatiya agoontii muxuu ahay aabayaashood meesha ay muxuu ahay iyagoo dalka difaaca ee ku dhinteenaa ka markhaatiya oo xuquuqdoodii iyo daryeelkii agoonta ay lahaayeen eh, la dhacay muxuu ahay ciidan aan mushaaraad aan qaadanaynin muxuu ahay intaasoo bilood toban bilood sagaal bilood ayaana soo martay waa ta Een, waxa waaye balday qof reerkiisa ka soo baxay oo xaaskiisa ay tiri korontada maanta waa la goynaa waaya biyaha waa la goynaa ilmihii iskoolka waa laga soo eriyey sow uga shaqaynaa intelligence intelligenceka qofka inuu calooshii u buuxdo oo maaragtay Waa oo gadaal uusan ka baahnayn soo ma W- w- waa gartay Eh, waxyaabaha kale ee aadda uu soo jeedin waxaa ka mid ah in hay-addu ay dhex galeen dad cadow ah sida uu yidhi oo uu sheegay in ay ka midka yihiin kooxda al-shabaab ay isku milmeen arrintaa bal ka waran eedda ma ku jiraan eeddaasi uu sheegayo dad cadow ah oo hay-adda ku dhex milmeen miyaa jira Ee, waxa waaye een, een, een, taliyaasha meesha ka taga haddii ay maaragtay hay-adda saas u cambaaraynayaan annaga waddankiina burburaa soo gaaray waa in wax la dhiso waay laakiin dhismihii iyaga inay dhisaan la raba way ma- ma- maba aysan samaynin marka waa waxaa suuragal la yidhi nabadsugida tahay teesaran waa la siiyey marka waa suura- iyagaan la siiyeen marka waa suuragal in rag shabaaba ay ku jiraan nabad sugidda sida uu cabdalla cabdalla uu ku dacwoonayo ilaa ilaa ilaa ilaa iyo hadda oo oo aniga aan aan ka warqabo oo maxadka uu ka warqabo oo research aan ku samayno ammaanka muxuu ahaye een, een, dalka een, u- uma arka muxuu ahaye een, een, qofkii shabaab oo ku jiro waa waa uu soo bixi lahay Waayahay.
anigu anigu ma arka laakiinse way dhici kartaa soo shabaabka waa soomaali sooma waa tahay dhinaca kale een, ee, waxaa jirtay in isaga aan loo sheegin sababta xilka looga qaaday ilaa haddana uusan xil wareejin samaynin arrintaasina uu ku tilmaamay inay tahay mid aan wanaagsanayn bal ka waran taa iyadana sooma qumanayn qofka haddii uu Waayahay, xilka uu ka taa- tegayo taa- taas waxa loo uu- sheegayo sababta uu xilka looga qaaday digreetadii lasoo saarayna kuma qornayn isaguna wuxuu leeyahy la iima sheegin bal ka waran taas madaxda sida madaxda muxuu ahay een, een, xilka ka qaata a- a- taas iyagaa laga rabaa waajibaadka iyo eedeymaha uu sheeganayo laakiinse een, een, xil laga qaada xataa een, een, haddii xilka laga qaaday muxuu- shalay loo diido maantana waa laga qaadaa meeqa taliya soo marta
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa korneel cabdulaahi cali mucow oo hore uga soo shaqeeyey hay-adda nabad sugidda haatana ka tirsan macadka daraasaadka amniga ee soomaaliya ee magaalada muqdisho wuxuuna u warramayay jamaal axmed cusmaan halkaad weli nagala socotaana waa washington
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan magaalada seattle ee ka tirsan gobolka washington ayaa laba degmo oo ku yaala kuwaasi oo lagu kala magacaabo takwil iyo setak ay wadaan qorshe lagu xirayo laba suuq oo ay soomaalidu ku ganacsato xiritaanka suuqa takwila oo lagu heshiiyey waxaa la filayaa in dukaamadii ku yaalay dhammaadka sanadkan laga baxo balse suuqa ku yaala deegaanka setak ayaanan weli la isla meel dhigin soomaalida ku ganacsataana ay u markaasi dadaalayaan in ay badbaadsadaan jaamac buulo jaamac ayaa warbixin arrintan ku saabsan noo diyaariyey laba ka mida suuqyada soomaalida ee gobolka washington oo dhaca galbeedka maraykanka ayaa waxaa ku socday olole ka dhana mana ahayn wax iyaga ku gaarahe deegaanada ay ku yaalaan ayaa dib u dhis lagu samaynayey degmada togwila waxaa ku yaalay suuq yar oo ay dukaamo kooban ku yaalaan go'aan ayaa laga gaaray in dhulka uu suuqaasi ku yaallo la dumiyo dadka hantida ku lehna ay degmadu magdhow siiso hase ahaatee suuqa weyn ee soomaalida seataag ayaa waxaa weli ka socda hardanka dowladda hoose iyo dadka hantida ku leh cali cilmi cabdi dheel waxa uu ka mid yahay dadka ganacsiga ku leh waana mid ka mid a dadka hogaaminaya ololaha la doonayo in suuqa lagu badbaadsho waxa uu sharaxayaa suuqa iyo ganacsiga uu ku leeyahay isagu walaalow suuqan waa aad- suuq aad u weyn weeye run ahaanti kuma sheegi karo cabirkiisa laakiinse annaga kolay qaybtaan uga jirna waa twenty four thousand square foot baan uga jirnaa qaybta annaga uga jirna waxaa ka mid a eh, dukaan hebxaal ah qayb groceryga ah qayb furniture ah eh, qayb restauranti ah qayb oo an maaragtay body hall ah oo maaragtay body hall ama conference hall aba dheh xafladaha lagu qabto waana weyn yahay waa waa building aad u weyn waaye ugu yaraan waxaa ku taala lixdan business baa ku taala cali cilmi cabdidheel waxa aan weydiiyey waxa ay dowladda hoose u doonaysa inay suuqan xirto iyo dumintiisaba horta bilinkan inta dadkan ay degan yihiin over twenty years waaye waxayna ku taallaa hab yani hab si hab area ku taal meesha soomaalida ugu badan tahay xaafad soomaalida ugu badan tahay ku taallaa oo si tak takwiil ah run ahaantiina takwiilana dukaamo kale ku yaala iyagana sidoo kale waaba waa lagu kala baxo waa la dumiyey haddana qolyaha bilanka iyo bilanka ugu dambeeyu kamid yahay orkusabtigo inay mataqaana ay ku samayso displacement dadka degan oo ay mataqaana redevelopment ku samayso waxa la yidhaahdo marka waxaan is leeyahay area yani waxaa laga furay waxaa ku yaala light rail ama train stationa laga furay maadaama magaaladiin aad ay u kobacday oo kabaniyo waaweyn ay yimaadeen areadan waxaa yani sabtigo waxay rabtaa inay mataqaana dadkan danyarta ay ka saarto ama ay ama qaxootiga ama danyarta sideed ahaanba oo ay kabaniyo waaweyn keento meesha sida uu sheegay cali deegaanka ayaa dib u dhis lagu samaynayaa maadaama ay kobacday tirada dadka iyo dhaqaalahaba haddaba waa maxay waxa ay rabaan inay madaxda qorshahan wata ay ku qanciyaan walaalow waxaa weeye annaga horta areadan aan deganahay waxaa weeye boqolkiiba lixdan waxa weeye waa east african iyo muslim community ayaa degan marka bilinka iyaga bilin waxaa weeye yani intaasoo qof oo maaragtay half the population ah ayuu bilinka iyagu mataqaana ka adeegtaan ama ka shobgaraystaan haween mar walba international market weeye communitiga adna ayaan seef garaynaa skliya sida meeshan ku yaallo waxaan nahay meel walba looga yimaado yani unique business baan nahay muslimka iyo xalaalkii iyo makhaayadihii iyo dharkii muslimka oo meel kale aan laga heli karinin yacni ayaa ku yaala citiguna lacag badan ayay ka heleen inay kobciyaan international market gobolka washington state lacag kaga qaateen marka waxaan ku doodanaa waxa weeye in mataqaana businesskii dadkii loo kobciyo citiguna la shaqaysa maadaama citigu uu dadweynaha uu mataqaana u shaqeeyo oo lagana aan horumarinin big corporations guud ahaan maxaa u asal ah in maamulada dowladda hoose ay beddelaan nooca ay deegaan ka mid a dhulkoodu u asteeyeen kal hore tusaale ahaan haddii ay meeshu ahayd goob deegaan in ay u beddelaan ganacsi ama cagsigeedaba cabdiqaadir aadan jeengeli waxaa horey u ahaan jiray madaxii bangiga horumarinta ee soomaaliya markii uu siyaatal degayna dhowr iyo labaatan sano ka hor waxa uu ka mid ahaa soomaalidii ganacsiga ka furatay isaga ayaan weydiiyey aragtida dowladda hoose ee arrintan go-aamada mar walba waxaa lagu beesgareeyaa ama dhaqaalaha ama infrastructureka sida ay magaaladu u fidayso amaba sida looga bedelayo bilicda magaalada ama haddii aan ka soo qaado hadda arrintan aadi warsatay oo goonida ku ah sitak iyo iyo takwila oo areada hadda soomaalidu xoogga uga ganacsato waxaa jirta magaalada dariiq dheer oo la yidhaaho m l k ama martin luther king way dariiqaas waxaa laga burburiyey guryo badan iyo dhul badan markii la dhisahayey oo train baa lasoo marinahayay oo waddo yar bay awal ahaydee waddadiina waa la ballaariyey dhulkii u dhowaa oo dhan oo geesaha kaxigay oo dhanna waa la bur markii la burburiyey guryo cusub baa laga dhisay meesha soomaalidu hadda ugu badan tahay ee siyaatal iyo eriyadeeda meesha ugu badan oo soomaalidu degan tahay waa guryihii la jejebiyey oo guryo cusub laga dhisay oo aad iyo aad u wada qurux badan ergada ganacsatada soomaalida ee siyaatal waa ay la kulmeen degmada tagwiila waxaana loo sheegay inay ka soo qaybgeli karaan tartanka iibinta suuqa oo haddii ay doonayaan ay gataan dhulka iyo daartaba waxa ay u diyaargaroobayaan inay jimcahan geeyaan qorshahooda cabdiqaadir jeengeli ayaa tilmaan ka bixinayo in dhacdooyinka noocaana oo kale ay fursad u heli karaan dadka dhulka ama hantida iska leh si ay uga hortagaan isbeddelka ay degmo qorshaynaysa inay samayso ma u malaynayo in adow halkaa uga furnaan karo waayo aduu qof walba waa jecel yahay ama gurigiisii ama maxaa le meeshuu dukaanka ku haystay ama makhaayadda ku haystay inay usii jirto oo u furnaato laakiin waxaa ka weyn plaanka dadka magaalada madaxda u ah ama dhinac dhaqaale ka fiirinaya ama dhinac social ka fiirinaya ama dhinaca infrastructureka marahaya magaalada dadaalka ay ganacsatadu wadaan waxaa ugu yaraan dhalin karaa in ay soomaalidu hesho magdhowgii ay xaqa u lahaayeen jaamac buunal jaamac ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal markan idin leenahay waxaad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegaysanaysaan washington waxaan soo gaarnay qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna waxaana idinku soo maqan oo aad maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha goodhow iyo xubintii dooda gaaban hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horin doonaa warkii dunida oo kooban xaflado lagu xasuusanayo senatarkii geeriyooda ee maraykanka john mccain ayaa maanta ka bilowday gobolka arizona ee dhaca galbeedka dalkan maraykanka oo kongareeska uu ku matalayay muddo ka badan soddon sannadood waxaa la xasuusan doonaa inta ay socoto xaflad gaara oo ka dhacaysa gudaha dhismaha aqalka baarlamaanka gobolka magaalada phenix xafladda kadib ayaa dadweynaha lagu casumi doonaa inay ka tacsugutaan senatarka geeriyooday iyadoo naxashka uu ku jiro meydkiisa u yaallo gudaha dhismaha baarlamaanka waxaa xegi doonaa xaflado kuwaasi la mid a oo socon doona inta ka dhiman toddobaadkan oo ka dhacaya arizona iyo washington wadaxaajoodayaal ka kala socda dalalka kanada iyo maraykanka ayaa wadahadallo qoto dheer kule magaaladan washington iyagoo xal u raadinaya wixii lagu bedeli lahaa heshiiska wadamada waqooyiga ameerika ee ganacsiga xorta ah wadahadalladan waxay yimaadeen markii maraykanka iyo mexico ay isku raaceen heshiis ganacsi toddobaadkan iyadoo kanadana loo furay albaabka si ay ugu soo biirto si loo sii adkeeyo heshiiska saddexda dal ee naafta loo yaqaano oo soo jiray in ka badan labaatan sano wasiirka arrimaha dibadda canada christia freeland ayaa la kulantay wakiilka ganacsi ee maraykanka robert lightser shalay oo talaado ahayd iyadoo sheegtay in wadahadalladaasi ay ahaayeen kuwo wanaagsan oo wax dhisaya waxaana la filayaa in hoos loo sii galo heshiis dhab ah
dowladda mayanmar ayaa waxa ay ku gacan seertay natiijada ka soo baxday dabagal gaara oo ay sameeyeen guddi ka socda qaramada midoobay guddiga gaarka ah ee lagu xilsaaray dabagalka ayaa ku eedeeyey militariga mayanmar inay xasuuq u geysteen dadka muslimiinta ee rohingya qaramada midoobey ayaa waxay ku baaqday in lasoo qabto taliyaha ciidamada dalkaasi iyo shan jenaraal oo ciidanka mayanmar ka tirsan kuwaasi oo dabagalkii la sameeyey lagu ogaaday inay ku lug lahaayeen dembiyo dagaal afhayeen u hadlay dowladda mayanmar ayaa waxba kama jiraan waxa uu ku tilmaamay natiijada dabagalka ee qaramada midoobey waxaana afhayeenku uu sheegay in dowladda mayanmar ay guddi gaara u xilsaartay dabagalka arrintaasi maraykanka ayaa shalay sheegay inay qorsheynayaan inay sii wadaan dhoolatuska militari ay la sameynayaan kuuriyada koofureed sanadka dambe maalmo uun kadib markii uu madaxweynaha maraykanka donald trump baajiyey wadahadaladii nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi shirweynihii singabur ee bishii juun ayaa madaxweynaha maraykanka waxa uu sameeyey go-aan la yaab leh oo uu ku joojiyey dhoolatuskii wadajirka ahaa oo ay la sameyn lahaayeen kuuriyada koofureed kadib markii uu hogaamiyah kuuriyada waqooyi kim jong un sameeyey wax loogu yeeray go-aan adag oo ah inuu ka shaqayn doono sidii uu uga hari lahaa hubka nukliyeerka una baabi'in lahaa xoghayaha difaaca maraykanka james mats ayaa wariyaasha ugu sheegay bentagonka shir jaraa'id oo uu ku qabtay in hakintii dhoolatuskaasi ay ahayd mid muujinaysa niyad wanaag
dowladda soomaaliya ayaa waxa ay ku guda jirtaa dib u habeyn lagu samaynayo shaqaalaha rayadka ee dowladda haddaba halkee wax marayaan wariyaha v o eda ee magaalada nairobi yaasiin ciise wardheer ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey cabdiweli xasan maxamed oo dowladda soomaaliya kala taliya arrimaha dib u habeynta shaqaalaha rayadka bismillahi raxmaan raxiim riyaasiin ise wardheere waa mahadsan tahay sidaad la socoto guddiga shaqaalaha rayidka dowladda ee federaalk soomaaliya oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho wuxuu ku howlan yahay arrimaha dib u habaynta shaqaalaha rayidka dowladda iyo casriyaynta hay-adaha dowladda maadaama dalkeenna uu burburay wakhti dheerna uu ku jiray burbur waxaa sidoo kale la burburay dhammaan hay-adihii dowladda hadday ahaan lahayd qaababkii shuruucda hadday ahaan lahayd qaababkii siyaasadaha hadday ahaan lahayd qaababkii maamulka iyo weliba maskaxdii shaqaalaha oo dhan oo burburtay nasiib wanaag dib ayaa loo yaryeelay haddana waxaa socota dib u habaynta iyo casriyaynta wixii la sameeyey maadaama hadda wixii ay taagan yihiin oo la sameeyey maxay tahay marka cabdiweliyow caqabadaha ugu waaweyn oo idin haysta maadaama in muddo ah ay soo socdeen dib oo habaynta balse aanay weli hirgelin runtii caqabadaha ugu waaweyn oo hadda la taaban karo waxaa ka mid ah ayadoo dalka ay ku yaryihiin horta dadkii aqoon-yahanka ahaa maadaama dal kasta horumarkiisu ay saldhigu yihiin dadkii aqoonta lahaa oo waaye aragga ahaa oo waxaan macnaha dowladnimada aadka u yaqaanay ay dalkii ku yaryihiin haddana saasoo tahay dhallinyaro wax baratay oo aad u fircoon oo dalka gudihiisa runtii aad wax ugu baratay oo u ooman inay shaqeeyaan haddana shaqadii gacanta ku jira ayaa jooga hase yeeshee waxaa jira caqabado badan sida midda koowaad xagga amniga oo aad la socoto dalkeennu inuu la daaldhacayo amni darro dhinaca dhicaabo badan ku saabsan caqabadda kale waxay noqon kartaa ha-adihii dowladda meelihii ay ku shaqayn jireen oo intii badnayd ay burbursan yihiin meelo badanna aysan weli macnaha helin dayactir sidaa darteedna hay-ado badanoo dowladda ay ku shaqaynayaan meelo kooban oo aan ku habboonayn nidaamka iyo bey'adda shaqada iyo weliba shaqaalihii dowladda ee hawsha qaban lahaa oo dhinaca tababarka iyo dhinaca mataqaanaa muxuu ahaa aaladihii ay ku shaqayn lahaayeen qalabkay ku shaqayn lahaayeen iyo weliba nidaamkii iyo siyaasadihii iyo shuruucdii ay ku shaqayn lahaayeen oo ayadan maqan sidaas darteed xaalad waxay ku shaqaynayaan caqabadaha noocaas ay ku dhex shaqeeyaan iyo weliba ayada u dheer tahay duruufo dhaqaale oo dalka ka jirta xagga shaqa qorista waxaad moodaa in ay tirada dhallinyarada shaqada doonaysa ama dadka shaqada doonaya ay sii badanayaan see lagu xallin karaa marka dadkan faraha badan ee qurbaha hadda sii doonaya ama tahriibka aadaya si shaqa lagu siiya yaase gacan idinka siiya mashruucan
waa mahadsan tahay horta mashruucan waxaa gacan ka geysta bulshada caalamka ayaa gacan naga siisa inkasta oo sidii la rabay aysan u howlgelin oo xoogaa yaroo jiitan uu ku jiro dowladda soomaaliyeedna waa dadaalaysaa inkastoo ayadana sidii la rabay aysan usoo jiidanin xagga hoggaanka marka la yidhaahdo aysan aad xagga dib u habaynta aysan ugu soo jeedinin haddana waxyaabaha ugu muhiimsan oo dhallinyaradan tahriibkii hadda wuu yaraaday saad la socoto shaqa qorista ka siiya waxaa ka mid a annagu waxaanu ku shaqaynaa nidaam tijaaba oo hadda hirgalay oo casri ah oo ah qofku inuu shaqadii soo dalbado si tartan furan ah uu ku soo dalbado ayadoo qof walba shaqadii u siman yahay qofkii u qalmana la qaato ayadoon loo eegaynin qabiil ayadoon loo eegaynin mataqaanaa muxuu ahayd iyo wax la mid ah ayadoon loo eegaynin waxaa dhici karta mararka qaarkood saddex shaqo in ay saddex qof oo ama isku qoys ah ama amaba hadday rabaan walaalo noqon kara ay ku guulaystaan waa markii ugu horraysay soomaaliya ka dhacdo dad badan baa lagu shaqaalaysiiyey oo ilaa hadda laba boqol kor u dhaafay oo agaasimayaal madaxqaybeedyo saraakiil howlwadeenno isku jira oo kulligii waa jaamiciyiina oo dalka ka ku bartay iyo dibaddiisaba sidaas ayna ku soo baxeen ugu dambaynta barnaamijkan hadda dib u habaynta shaqaalaha muxuu saamayn ku yeelan karaa shaqaalihii faraha badnaa ee la qoray ee laga yaabo inaanay miisaaniyad iyo hay-adaha idin taageerayaan ay dhaqaale u heli karin runtii saamaynta uu ku yeelanaya waa saamayn ah bositive oo ah shaqaalihii markii la ogaado caqabadaha haysta dhibaatooyinka dhinaca kasta ka haysta tababaradooda xagga mataqaanaa qalabka xagga mataqaanaa meesha ay ku shaqaynayaan markii la ogaado waxaa loo dejinayaa siyaasad ah tababaro baa la siinaya aqoontooda kor loo qaadayaa qof shaqadiisa la taabanaya ma jiro bal asaga ayaa waxaa loo samaynayaa waxyaabihii macnaha u fududayn lahaa inuu noqdo shaqaale dowladeed qiimo leh hadday noqon lahayd waxaa loo diyaarinaya howlgabnimadiisa hadday noqon lahayd xuquuqdii kale uu lahaan lahaa hadday noqon lahayd guriyeyn hadday noqon lahayd gaadiid hadday noqon lahayd mataqaanaa bay-addu ku shaqayn lahaa hadday noqon lahayd mushaaraadkii oo loo kordhiyo hadday noqon lahayd aqoonta kor loo qaado kulligood waxyaabahaas o dhan reformka wuxuu keenaya waxyaabahaasoo dhan in macnaha loo diyaariyo ayuu keenaya
halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington idinka oo dhegeystay cabdiweli xasan maxamed oo dowladda soomaaliya kala taliya arrimaha dib u habeynta shaqaalaha rayadka oo ugu warramay magaalada nairobi asin ciise wardhere
markana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane
qaar ka mid ah degmooyinka maamul goboleedyada dalka waxaa ka bilowday tartamo sboortis oo loogu diyaar garoobayo ciyaaraha maamul goboleedyada gobolka hiiraan gaar ahaan iyo guud ahaan maamul goboleedka hirshabeelle ilaa iyo xilligan kama jiraan wax diyaargarow ah oo ku saabsan tartamadaasi waa maxay sababta waa xubinteenna dooda gaaban waxaa igala qaybgalaya saadaq cumar carte guddoomiyaha olombikada gobolka hiiraan iyo burhaan yuusuf nuur tababaraha mid ka mid ah naadiyada ugu adag magaalada beledweyne burhaan ayaa marka hore ka hadlaya caqabadda hortaagan inuu bilowdo diyaargarowga tartamada maamul goboleedyada wax dhaqdhaqaaqa u socda malaha gobolka sidiisaba gobolka indhow isku hayaa maadaama aan innaga qorta aan iskugu jirnay oo hadda guddoomiye cusub aan doorannay guddoomiyaha cusub wuxuu la yimaada hadda ka bacdi inaan ogaano ma ogi hadda waxba aan hayno ma laha
saadaqe horta xuseen horta waxaa jirta maaragtay isboortiska isaga wuxuu leeyahay marxalado kala duwan hadda waxaa maraynaa marxaladii maaragtay diyaargarowga waxaad arkaysay in ay bilowdeen maamul goboleedyada qaarkood sida hadda galmudug oo ugu dambeysay inay tartan bilowday insha allah hirshabelle waxaan filaynaa in maalmaha socdo uu bilaaban doono maaragtay guud ahaanba ay ka bilaaban doonaan hirshabelle maamulkan hadda jira ee olombikadan waa dareemi kartaa maamul cusub waaye waxaan rajeynaa insha allahu tacaala in tii sanadkii hore oo kaleeto aysan dhicin diyaargarowga hadda jira uu noqdo mid maaragtay guud ahaanba looga diyaargaroobo hirshabelle waana ku tala jirnaa insha allahu tacala in isbedel xoogan uu yimaado waa mahadsanta coonk burhaan waxaa tiri wax diyaargarow ah oo socdo ma jiro guddoomiyaha olombikadana waxa uu leeyahay waxaa bilaabanaya dhowaan tartamadii degmooyinka gobolka hiiraan maxay tahay waxa kuu muuqda oo aad u leedahay wax tartan ah ama diyaargarow ah oo socda ma jiro wax badan hadda sida gaalkacyo oo kale ciyaartooya ka socoto ciyaara ka socoto gobolkan wax ciyaaroo ka socda ma laha midda kale haddana annaga waa kala taagana cadaalad daraan u kala taagnayn sboortiska bah sboortis la wicimaa wuxuu asaga meel uu ku haysta ma ogi lakiin ilaa hadda annaga waxaan hayno ma laha degmooyinka qaarkood lagama imaan karin sababyo awgood amni dara awgood jirta awgoodan looga imaan karin gobolka dhexdiisana waxba kama jiraan wax yar hadda xaafadan kooshin aan wax isku xirxirnay jirooni meeshaan ka socdo taasna ta oon xamar iyo waxa aan u wadana ma aha waa ta oon dhalinyarada aan dhisayn ama ninkii fiicno noo soo baxay aan kasoo baxsanayno wa
sideedaba markii howl la qabanaya waxay u baahan tahay in loo helo maaragtay fan oo lagu dadargeliyo howlaha soconaya hadda degmooyinka sida buuliburto oo kaleeto iyo jallaqsi iyo matabaan oo kaleeto waxay iyaga laf-aantood hadda ay sheeganayaan maaragtay in ay imaan karin laakiin waxaa muuqanaysa maaragtay in loo baahan yahay in la helo qaabkii ugu habboonaa ee lagu keeni karo degmada maxaasoo kaleeto insha allahu tacaala hadda iyaga waan wargelinay wayna imaanaya insha allah waxaan sugaynaa hadduu ilaah yidhaahdo maaragtay codsiyadii aan u dirnay ee degmooyinka buliburta iyo jallaqsi oo iyaga hadda aan ku heelana qaabka ugu sahlan ee lagu keeni karo annagoo kaashanayno maamulka gobolka iyo weliba dowladgoboleedka hirshabelle guud ahaanba iyagoona aan rajeynayno in maaragtay isbedel weyn uu meeshu ka muuqo midda kale xuseen waxaa jira sideedaba maaragtay meel markii maaragtay hoggaan cusub loo dhiibo waxaad fili kartaa inta uu meesha la qabsanayo wakhtiga ay tahay inkastoo sboortiska ha dadka ehelka u ahay aan rajeynay insha allahu tacala oo kala baadiyooba inaan dib isugu keenno tartamada caynkan oo kaleeto aan la joogteyn doono marka waxaan rajeynaya insha allahu tacaala sanadkii horeeto iyo sanadkan isku mid noqon doonin aan rajeynayn insha allah isbedel xoog leh in laga dareemi doono guud ahaanba ciyaartooyda hirshabelle iyo kuwa hiilan haba u badnadane waxaan rajeynaya si cadaalad ay ku dheehan tahay dadnimo ay ku dheehan tahay oo sportsnimo ay ku dheehan tahay inaan guud ahaanba aan ciyaartooyda gobolka aan usoo xuli doono waa mahadsantaa burhanay walaalkii coonka wuxuu leeyahay waxaan samaynaa cadaaladaan samayna waa fiicana waa cusuba uu leeyahay saasay tahayna dabaash hadduu jiin ka bilaabay maxaas iyo buulaa iyo wow galay gobolka hiiraan aniga hadda naadiga aan wato rag waxaa ku jiro maasha allah ku jiro oo ilaa loo qaatay gobolada loo qaatay muqdisho loo qaatay ayaa ku jiro ilaa haddana ma isoo wargelin waxba iima sheegin arrintaas arrin hoose sooma ah horta maxaas buulaay kulli a u sheego markuu annaga noo sheego annaga aan diyaar garowno annaga dhihi mayno qabiil u rogi mayno asaga waxaa waa nin banooni wax ka yaqaana waa nin gobolka u dheeli jiro waa nin gobolka laga yaqaana waa dadka yaqaana baasi kara waa yaqaanaa dadka banooniga baasi kara waa yaqaanaa meesha waa garoon weyn geed kuma yaallo meel lagu dhuunto ma laha marka canjeersi u kala koraysaa loo kala qaadaa xuseen adoo aad u mahadsan xuseen waxaa jirtaa maaragtay horta sideedaba waxaa waaye waxay u baahan tahay maaragtay waxaan in steeb loo kala qaado horta ongolaasho inaad heshid in ciyaartooydii aad degmooyinka kale aad heli kartid inaad heshid kadib waxaad samayn kartaa inaad la tashato dadkii gudaha joogay oo magaalada beledweyne ku noolaa tirahayd codsiyadii aan u dirnay degmooyin kale way naga aqbaleen inay imaan karaan gobolka hiiraan si ay ku imaadaanba haye waxaa la rabaa in ciyaar la qabto koobkii degmooyinka kadib waa wata laakiin haddamaba hayshidba waxaad maraysaa inaad codsi dirsato tiraahdo war ma imaan kartaan inay imaan kareen ka allahu aclam annaga ma ogin la hadda waayo sababto ah waa dareemi kartaa waa kala xiran yahay gobolka ee isku socodku waa yaryahay hadda buli burta iyo beledweyne la iskuma socdo ee jallaqsi iyo beledweyne waa dareemi kartaa hadda xaaladda ka jirta marka sababo amni awgeed ayaa hadda waxaan u codsanaa inay inay imaan karaan inkaa iyaga aan weydiinayna sababaa lagu kamaga marka jawaab hadda markaan jawaab helno markaasaan waxaan samayn karnaa markaas inaan degmada inta ciyaartooy joogto iyo macalimiin joogto inta la tashano sidee ku habboon aan samayn karnaa laakiin saaxiibkii waxaa moodaa in malaayo badda ku jiro wax waajis hadda sii tumanayo laakiin ma dhowo fari kama qodno marka waxaan rajaynaa insha allahu tacala inaan iyaga qayb ka gelin doono waan rabnaa annaga in cid kasta oo isboortska waxtar u lah ama isboortska u baahan horumarkiisa u baahan inaan ka qayb gelino oraadayna iyo fikirkeenna u badhigno isboortstiisana waa ka fog yahay wax la qabiil iyo maarata isqabsi waa ka fog yahay in sanadkii hore iyo sanadkan wax qabiil ah horta meesha aniga gooma jeedin sanadkii hore waa joogay sanadkaana waa joogaa laakiin waxaan rajaynaa insha allahu tacaala in wax qabiildaas meesha ay ka baxaano oo isboorts oo keliya waa kahada isboortskana siisa waa isdhexgalka bulshada waayo sababto isboortska siisa waxaan ognahay inuu yahay maarata meesha keliya ee had dadka laisugu keeni karo waa maasanta buraanay waa run coonka saaxiibkaysa u sheegay waa aniga qabiil kama dhigin laakiin gobolkaa qabiil ka dhigay aniga waxaan rabaa koo iyo tobanka ruux inay garoonka gasho mar allaala markay gasho intay noqoto ilaahow hal oday aan noqoto laakiin koox wanaag kuu keenayso gobolka hiiraan wax u keenayso beriga dhibaatada iyo qabiilka iyo waxaa jaa'ifada maxaa noo keenay jaa'ifada waxaa noo keenay jaa'ifada waxaa noo keenay qaabdarada waxaa noo keenay ina nala caayo ama qabiil aan u rogno waxaa noo keenay guuldarradaa noo keentay midda kale noolaguma tuma jirin heer hiiraan nala yidhi annaga noolaguma tuma jirin tartarkii ugu dambeeyey jowhar basaa dheeshay waa naqaanaa ciyaartooydii baxdo dhan waxay saarnaayeen tarbuunkay saarnaayeen rag badan oo laacibiin oo la yaqaan ama duwo ahaado ama taree ahaado ama dhexa ahaado kuwa tara ahaado rag badan oo banooni dili lahay ama baasi lahay oo naqaanaa tarbuunka la saaray jowhara dad laga qabsaday ma heer hiiraanna waa naqaanaa toban iyo sideed iyo toban iyo sideedaan leenahay toban iyo sideeddaayna mar aan galno toban iyo sideedooda jowhar mar aan galaan waa wax la garto hadda midda kale haddana dadka inta ka baxay nin hal ninoon ku doodayo ma lahabo nin walba dantiisa u fiirsanaa nin dhahayo malaha aniga gobolkaasaan ka socdaa nin dhahayo malaha gobolka hiiraan waa la yaqaan mar aan noola baroobeeyo warto waxaa noolagu baroobeynaa hiiraan ahaan aan noola baroobeeyo maahan meeshaan dadkan laisku daraaya ma ee hiiraan ahaan sida hadda ciyaartooy ka socoto muqdisho oo kale muqdisho waxaa bilowday jironiyaa bilowday waxaa loo wacaa xaafad xaafad camal saasoo kale waa rabnaa laakiin midaan laleeyahay baalkii haye alla soo baxo dhowr kun ruux ina diyaarad la saarto erboorkan iwaas ugaas khaliif laga saarto oo xamar la geysto waxaas wax loo dulqaadan kar maa sagaashan kilo sagaashan daqiiqa la dheela sagaashan daqiiqa nin fiyaatala ha dheeli karo rag fiyaatala inay noo wadaan iyo meesha noo geeyaan diyaaraan unahay waa waa taageersannahay ugu dambeyn saadaq maxay tahay taladaada sidii wax loo wanaajin lahaa ama isboortiska gobolka sare loogu qaadi lahaa waxaa jirto ciyaartooydii hadda sanadkii hadda ahaay baxday aniga waxaan ahaa macalin ku-xigeenkii oo hirshabeelle waxaa ogaan kartaa garoonka intii gashay iyo intii ka baxday anigoona macnaha maaragtay aanan u fiirin si kaleeto ciyaartooydii hiiraan inay u badnaayeen garoonka wax ku jira xaqiiqda marka laga hadlo oo aan la isdafiraynin hiiraan ma aha beledweyne oo keliya hiiraan waa shan degmo shantaas degmo ay koobanta ciyaartooy aan ka wadnay ciyaartooydii aan ka wadnay qaarkood aa garoonka ku jiray maaha qof inaad bartilmaamadkiisa bis aad taqaanid maaha waxaan rajaynaa insha allahu tacaala in cid kasta oo ehel sports u ah oo sboortiska lagu yaqiinay gobolkan inaan ka qayb gelino tartankan aan u sheegno inay iyaga sboortiskan ay leeyihiin nan laga rabo cid kasta oo u maarata horumarka gaarsiin karto ay yihiin xaadirna ay usoo noqdaan siday ula wareegi lahayn kaalintoodii u muuqata ay usoo xuli lahayn ciyaartooydii u matali sanadkan maaragtay ciyaaraha dowlad goboleeda ka bilaabanaya magaalada muqdisho ama kismaayo ha noqoto in wax badan oo hadda maarata dadka qaarkood kaga jiro madow aan ka bixin doono waalkay burhaanna waxaan kula tali lahay waa dadkii loo baahnaa inuu talada sboortiska uu qayb ka noqdo waa dadkii loo baahnaa maarata in taladiisa la qaato in maaragtay hadda waaqaca jira iyo waaqici hore aan kala qaadno aan noqono dad maarata sboortiska guud ahaanba u wada shaqeeya aan noqono sportka shaqeysano maasan tahay
ugu dambeyn walaalkay coonka wuxuu yidhi bulhaan kama garanayo weli ciyaartooyda ciyaaraysa gobolka hiiraan ciyaaraysa hiiraan hiira baalka beledweyne bas ma aha waa run soo u sheegay waa jallaqsiyaa jirto buulaayaa jirto meel walbaa jirto anaga ragga aan ka sahay sports wax badanaan ku jiraa ragga buulaay ku dheelayna waa aqaanaa jallaqsi hata wada waxba uma dheelinbo coonka iyo ihandadin coonka iyo ihandadin nin cusub uu noo yahay cuseebkiisa ahaada aniga waa aaminsanahay aniga waa aaminsan yahay maadaama uu baxa sports ou yahay nin sports wax ka yaqaano ou yahay guul iyo gurdiro ou kala yaqaano markaan le coonka aan farta gelinaya hadda xaafadan waa guddoomiye dhan xaafadan waxaa ka socda jironi waxba kama oga waxaan sog sog sog sog aan handadina waxaan u sheegaa ninkan gobolka waxa ka ogaado sbortis ninkii lugtiisa yaqaano hiiraan soo saarayo ninkaan ha wado waxaan ku laabanayaa midii maarata tartanka hadda ka soconaya xaafadan kooshin xaafadda kooshin mid tartanka socdo dorad waxaa dheli alba iyo raadaalka koox ka mid ah waan joog goobjoogaan ahaa anigaa ciyaartoydii xataa macnaha u sheegay in sportiska uu yahay isdhexgalka bulshada tartanka qayb ka geystay maaragtay xataa agab sport xataa iyaga laf-aantood gacanteeda ku siiyey oo aniga aan ka qayb galay oo aan joogo xaadir ka ahay ciyaartooydii meesha tagtay xuseen runta laskama ina tiro ciyaartooydii gobolada hiiraan waxaa ku jirtay sideed ciyaartooy oo leen abah marka aada umaastaa buraada waxaan dhihi lahaa xamaasadda iskaanta badinin waxaan waa sportis soo dhowow wixii hore ka tanaasul sportiskana aan u shaqayn miyaan ka shaqaysan
intaa waxaa ku idil xubinteenna dooda gaaban inta xubin middan la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waryaheena xuseen xasan dhaqane ee gobolka hiiraana ayaa doodaasi gaabanoo soo jeedinaya halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatana ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaalaha ee dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali ilaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal maalinba waxbaa soo kordha waxbaa af soomaaliga ku soo kordha suu waa nool yahayoo wixii noolina sidoodii hore ma ahaadaane hase ahaatee waxaa soo kordhaa mar walba wax hagaagsan ma noqdaane wuxuu ahaan karaa xagga macnaha ama xagga naxwaha mid ka dhaawacan dabadeedna dhallaanka iyo dhallinyarada madhin habaabiya intay moodaan inuu sax yahay waxaa haddaba dhowrkii sano ee u dambeeyey aan maqlaayey adna malaha aad ila maqlaysa waraah aan la yaabo xawliga ay inoogu dhex faaftay iyo sida haddiiba loo qaayibay ee ay uga midka noqotay erayada loo adeegsado wararka laga tabiyo idaacadaha iyo telefishinada af soomaaliga ku hadla waxaan maqlaa si aan garan waayaa waxa looga dan leeyahay afarta eray ee ah dadka af soomaaliga ku hadla waxaan maqlay adna malaha ila maqashae maalmaha iidaha qof leh waxaan halkan ka salaamayaa aabbahay hebel hooyaday hebla walaalahay hebel iyo hebel iyo dhammaan dadka af soomaaliga ku hadla waxaan maqlaa adna malaha ila maqashaya ku kale oo intuu caana boore xayeysiiyo maalin walba hadalkiisa ku soo gebagabeeya caanaha magacaas leh waxaad ka heli kartaan dhammaan dhulka dadka af soomaaliga ku hadlaa ay degaan mar kale waxaan maqlay qof leh sanadkan dhalashada bisha soonqaad la iskuma daba marino isku habeen ayaa laga arkay dhammaan dhulka dadka af soomaaliga ku hadlaa ay ku dhaqan yihiin mar afraadna waxaan dhegaystay iyada oo laleeyahay abaaruhu waa iyadan dambe aad ayay ugu soo noqnoqdaan waxyeelana ugu geystaan degaanada dadka af soomaaliga ku hadla ee geeska afrika intaasiba af ahaan waa weero laga fiican yahay iyo malaha ujeeddo qoonsi mudan oo aynaan u warhayn lana rabo siday inoogu soo noqnoqonayso inaynu u baranno ummadaha dunida tu waliba magac bay leedahay magac loo wada yaqaan ururada caalamiga ahna ka diiwaan gashan sidaa daraaddeed magaceeda ayaa loogu yeeraaye afka ay ku hadasho looguma yeedho lagumana tilmaamo tusaale ahaan talyaaniga ama jarmalka ama jabaanka marka la sheegayo cidna ma tidhaahdo dadka af talyaaniga ku hadla ama dadka af jarmalka ku hadla ama kuwa af jabaanka ku hadla waxaa la yidhaahdaa oo keliya talyaaniga jarmalka ama jabaanka maxaa haddaba keenay maxaase loogu baahday ileen soomaalida soomaali baa la yidhaahdaaye in magaceedii tilmaan loogu bedelo oo intii la odhan lahaa dadka soomaalida ah la yidhaahdo dadka af soomaaliga ku hadla shaki iigama jiro qofka sidaas lihi inuu soomaalida uun u jeedo hase ahaatee waxaa jira dad aan soomaali ahayn asii afkeeda ku hadlee talow iyagu ma ku jiraan kuwa laga hadlaayo ilama aha sidaas awgeedna waxay ahayd in la yidhaahdo laguna ekaado caanabooraha noocaasa waxaa laga helaa degaanada soomaalida oo dhan iyo in la yidhaahdo abaaruhu waayadan dambe aad ayay ugu soo noqnoqdaan waxyeelana ugu geystaan dhulka soomaalida dhinaca kale marka la leeyahay dadka af soomaaliga ku hadla sow lama moodo in afka oo qurihii uu soomaalida ka dhaxeeye aan xidid isugu oolin wax kalena aanay wadaagin sidaas waa la moodi karaa ha yeeshee run ma aha maxaa yeelay sidaynu ognahay duniduna ay wada qirsan tahay soomaalidu waa ummadda keliya ee afrikada madow ku abtirsata oo wadaagta af dhaqan diin madhab taariikh iyo dhul u go'anoo qoqobyo juqraafiyeed aan lagu ogeyn ma laga yaabaa kolka inay jiraan arrintaasi dad ay dhibayso oo jeclaan lahaa in soomaalidu aanay ummad ahayne ay ummada noqoto sidaa darteedna ay afka oo qura wadaagto isaga loogu abtiriyo in kaloo idilna ay ku kala tagan tahay ma hubo in loo maleeyaase way bannaan tahay waa tahay hilaadda mar eegga laga joogo saddex sano ayaan dhegaystay weliga hebel oo waraysanaya nin harqaanla ah oo xamar deggan dhowaanna ka soo noqday dalalka khaliijka midkoodoo uu dabin ku noolaa mucdigi waraysiga intii aanu u dhaadhicin ayuu ka hormariyey hordhac ku saabsan sida soomaalida qaarkeed ay aqoon uga soo kororsatay dibadihii ay u dooleen dhowr iyo soddonkii sano ee u dambeeyey markaas buu yidhi waxaa soo baxday dhallinyaro soomaali ah oo tolliinka dharka dumarka aad u taqaan gaar ahaan habka tolliinka khaliijka kuwaasoo hadda tola dhar farsamadiisu aanay waxba dhaamin kan khaliijka siday ila tahay gafka weedhaas ku jiraa carruur mooyee cid kaloo walbaba waa u cadyahay wuxuu wariyuhu doonayay inuu ammaano qaar ka mid a harqaanlayaasha soomaaliyeed ee ka soo laabtay dibadaha gaar ahaan khaliijka hase ahaatee isaga oo aan u dan lahayn ayuu meel uga dhacay wuxuu ku tilmaamay sodcaaladoodii dibadaha kuwa aan waxba ka soo kororsan oo damiin miiran ah marba dharka ay tolaani haddii aanu waxba dhaamin midka laga keeno isla dalalkii ay ka soo laabteen waxna ka soo barteen sideedana waxaas iyo waxaasi isma dhaamaan marka la leeyahay waxaa loo jeedaa labadu waa isku mid mana fiicna waa ismadhaanta iyo dhasheedna soomaalidu waa tidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa hebel iyo hebel isma dhaamaanoo maanta oo kale labada midkoodna hiil iyo hoo loogu irkan maayo sidaa daraaddeed afka wariyuhu wuxuu hagaagsanaan lahaa hadduu odhan lahaa waxaa soo baxday dhallinyaro soomaali ah oo tolliinka dharka dumarka aad u taqaan kuwaasoo tola dhar farsamadiisu aanay ka liidan amaba ay u dhiganto farsamada lagu yaqaan midka ka yimaada dalalkii khaliijka ee ay joogi jireen dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidahaanu intaasi ku dhaafnay isaga ayaana gabagabo u ahaa idaacaddeenii galabnimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan dhinaca farsamada waxaa noo jooga jemi faria tan intaan caawa hawada ku kulmi doono toddobada fiidnimo waa v o a oo idinleh nabadgelyo
This is VOA News. I'm